الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما ينfعna والحamd لله على كuلi xاal waxaynu ku jirnay kitaaب الأطcمة siba waxaynu ku jirnay waxyaalihii cunidoodu xayawaanaadkii cunidoodu xaaraanta u ahaa habar dugaaggii iyo shimbirihii ouna yidhi mid kastoo micilahoo habar dugaagga ka mid ahi waa xaaraan mid kasta oo ciddi leh oo markaa wax ku dilo wax ku ugaadhsado isa shimbiraha ahi iyo kuwa duula ahi iyo haadda ahi waa xaaraan buyna yidhi markaa waxay inoo joogtay wakadabnu aawa wahiratu waxshin filasaxi wakadabnu aawa ibnu awa ayaa isaguna lamida oo isaguna xaaraana waa shay urqarmuun baa laydhi oo carabtuna ay nabcaysato oo bakhtiga ayuu cunaa waxay yidhahdeen ayeyga waxbuu ka shabbahaa dacwgana waxbuu ka shabbahaa dacwga waa ka yar weeye aygana waa ka hooseeyaayoo wadaadadu waxay odhan jireen waa goollo waraabay odhan jireen waxa uu markaa tilmaamayaa inuu sida ciyaalka oo kale u qayliyo cidyo dhaadheerna uu leeyahay oo markaa wax ku cuno wax ku ugaadhsado aad iyo laxaad bay digaagga iyo shimbiruhuna uga baqdaanu dhulka ayay ku soo dhacaan cabsi ay ka qabaan daraaddeed markaa ibnu abu waa kaa wahiratu waxshin waa bisadabadeedii ama dinadabadeed baa la yidhaahdaa iyaduna waa xaaraan filasaxi asax haddaan qabanno haddaba tii iyada ahliga ahayd iyadu waa xaaraan laakiin tan waxshigaa ayaa laysku hayaayoo khilaaf ku jiraayo sidaa daraaddeed ayuu markaa wahirad waxshin u leeyahay filasaxi haddaan qabanno waa xaraan labadaba filasaxidu way u taallaa qaar baa le ibnu awuu isagu waa xalaalo micidiisa ayaa markaa iska daciifa hiraduna waa xalaal taa dinnadioo xayawaanku hadduu qaybsamo laba qayboodoo mid ahlioo dadla jooga iyo mid waxshi ahoo duurgala'a ka ahligaabaa xaaraanta ka waxshiga ay u bannaan yahay sida dameerdabadeedkii iyo ximaarulwaxshiiyo baqarulwaxshigiiba ee ximaarulwaxshigii baan leeyahay ximaarweligiisuna xaaraanta waa ximaar waxshigiisina uu xalaasha u ahaa wa yaxrumu waxa xaaraana maa nudiba waxa la sunneeyey qatlu dilkiisa ka xayatin abeesadii weeye wa caqrabin hangaralihi ama dubqallooci weeye wa quraabin abqac quraabka ama tukaha markaa madowga iyo caddaanka isugu jira wa xidaa'atin dhuuriyadii wa faaratin jiirkii wa kulli sabucin iyo sabuc iyo bahal dhammaantii daarin oo markaa daari ahoo wax dhiba ah isaguna waa xaaraan wakadaa rakhamatun xuurtii ayaa la mida wa buqaahatun iyo xunshadii walasaxu asaxna waxa weeye xillu quraabi sarcin tukaha zaracu inuu xalaal yahay wa taxriimu babaqaa babaqaa inay iyadu xaaraan tahay weeye wa daawuusin iyo daawuuskii wa taxillu waxaa xalaal noqon nacaamatun gorayadii wa karkiyun dhigirinkuruskii dheh ama juglaydii dheh wa batun weywasun xurbadeeddii ayaa iyaduna xalaal ah wa dajaajun iyo digaaggii ayaa isaguna xalaal ah wa dajaajun wa xamaamun xamaamkii ayaa isaguna xalaalah wa huwa wa batin waywasin wa dajaajun wa xamaamun ayaa iyaguna xalaala wa huwa xamaamkuna kullu maa cabba waa wax kastoo biyaa qurqudhiya wahadara sawdeeyana wamaa calaa shakli cusfurin yaryaradiiyo shimbirihii yaryaraa wixii shakligoodii qaabkoodana ama iyaguna xalaala wayn ikhtalafa lownuhu wa nawcaba iska khilaafe ka candaliibin wa sacwatin wa sursuurinba weeye laa khutaafun khudaafkii isaga maya oo ma xalaaloobayo wa namlun qudhanjadii wa naxlun shinnidii wa duwaabun duqsihii wa xasharaatun iyo xasharaadkii ka khunfasaa waa darandoolidii iyo waduudin dirxigii wakadaa waxaa la mida maa tawallada wixii ka dhashay min maakuunin mid la cunayo wahayrihi midaan la cuninba waxau sheekhu leeyahy wayaxrumu waxaa xaaraana in la cuno maa nudiba wixii la suneeyey qatluhu dilkiisa ee dee idaaga iyo dhibta lahaa kaxayatin abeesadii wey marka abeesadii iyo maskii iyo waxaas wey xamaaratadaasi waskooda famli wa aqrabin iyo hangarallihii daya qaar dubqallooc bay dhaha qaarna hangara la yidhaahdaan isaguna bahalkaa halista ahaysaa u goojiya ee dadka isaguna qaniina weeye weliba sundiisuna wuxuu macruuf ku yahay xubinxubin bay u socotay hadduu fartaa kaa qaniino inta kafkay sundu mar gaadhaysaa haddana halkaasay gaadhaysaa xusulka haddana garabkay gaadhaysaa ilay kugu wada idlaato dadka qaar aanu karinna waa jiraa oo yacnii hadduu qaniino aan midhba dareeminna waa jiraa qaaruu kuwa baktiyana waa jiraa mid buuri ka dhargey ayaa maamaana intuu saasoo kale baa isaguna qanibu ku agdhacayba isaga lafdiis baa su noqdayba baalkiibaisagii baa suneeyiba wa quraabil abqac quraabka iyo tukaha isaguna madowga iyo caddaanka isugu jira isaguna waa xaara waa tuke waa ka abqaca la yidhaahaye madowga iyo caddaanka isugu jira wuxuu kaga ixtiraasayaa kan isaga quraabu sarciga la yidhaha buu kaga ixtiraasayaa oo isagu inoo iman doonaayo isagu waa xalaal noocyo badan iyo magacyo fara badan ayuu leeyahay waxaa kaloo ayaana xaaraanaho waxyaalaha dilkooda markaa la sunneeyey ka mida wa xida'atun xida dhuuriyaa la yidhaha ama yani dafana way yidhahdaan waa ta had iyo gorale ciyaalku iyagoo hilib yar wax iska cunaya ayuunbay sabada intay kaga soo digabay wixiiba ka dhufanaysaa marka waa dhuuriyada ama waa dafdadaa wafaaratin waa jiirkii isaguna markaa noocyaalkiisa waxaana markaa xadiid ku soo arooray xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allah alay slm uhi khamsu fawaasiq shan baaloodoo fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram xaramka inta xuduudda xaramka iyo intii ka baxsanba waa lagu dilayaa tukahaasaa ka mida dhuuriyadaasaa ka mida caqrabkii hangaralaha ka mida faaridii jiirkaa ka mida warkalbulcaquur iyo ayga caquurka ah ee isaguna markaa dadcunka riwaayinka qaarkood waxay markaa sida ka musliga oo kale quraabul aqac walxaya ayay caqrabka ku beddelayaan riwaayaadka riwaayadda markaa asxaabu sunanka ayaguna markaa sabculcaadi ayay markaa ku darayaan oo anna nebiya su'ila camaa yaqtulu lmuxrim muxuu muxrimku dilayaa baa lahi wuxu uhi alxaya waalcaqrab waalfawaysiqa quraabka isaga waa la tuuri waalkalbu alcaquur walxidaa wasabcu alcaadi iyo bahalkaa markaa isaguna dhibta leh waxyaalaha markaa intaasaa nasku inoo sheegay kuwa kalena waa looga qaaso dee wax markaa iidaa iyo markaa dhib la weeye xurmadiisii ayaa dhacday in la kaydaystana markaas lama ogola wakadaa waxaa la mida oo ayaduna xaaraana rakhamatun rakhamada wuxuu leeyahay waa shimbir nasrigaa iyo bahalka qoormuruxa ama gorgorkaasuu shabbahaa ayuu leeyahay xagga abuurka markaa waa xuurta haashan xuurtan dhaadheere meelaha fadhida ayay culimmada qaar ku sheegi jireen qaarna xunshadunbay ku sheegeen laakiin waa buqaaatun xunshadu waa tan dambe waayo waxay leeyihiin waa shimbir cad duuliddiisu markaa ay badii tahayoo markaas hore aan u duulin oo miqlabkiisuna markaa isagana iska daciif yahay ayaa la yidhahdo taa iyadu xunshada ayaa lagu sheegay markaa rakhamadaasi ayadana nebigu nahaa can akliha bayhaqi baa ibnu cabbaas markaa ka warinaya inuu leeyahy nebigu waa diiday markaa cuniddeeda buqaatahaasina iyaduna waa la mid wala saxu asax waxa weeye xillu quraabi sarcin tukaha isagu saraca kaasi waa xalaal isagu waa mid madow oo markaa yar oo hadyo gooraale markaa afgiisa iyo lugihiisuna waa cas yihiin isagu saracaasu cunaa wax kale ma cuno aanigaas waxaa kor jeeda wuxuu leey ma waa xaaraan nadaran ilaa annahu quraab waa tuka uun oo markaa waa xaaraan wa taxriimu babaqaa ama babaqaa'a shimirta babaqaaga la yidhaahdo ayaa iyaduna xaaraan ah ayadu waa shimir macruuf ahoo la yaqaanno waxay leeyihiin hilibkeeda ayaa iyadu xun waxaanay markaas iyadu caan ku tahay waa markaa xayawaan faham badan waa xayawaan ilaahay awoodi siiyey codka iyo wixii la baray inay markaa ay soo gudbiso sidii markaas ay u tidhaahdo oo talqiintiiya waxa loo sheegayana ay qaadato yacni haddii qur-aanka la qaybsiyo qur-aankay akhriyaysaa haddii hadal kale la qaybsiyo hadalkii bay markaa odhanaysaa babaqaagu isagu waa macruuf weliba waxay dhaheen raashinkeena addinka ayuu ku cunaa wadaadadu waxay ka sheegeen wixii soomaalidu sheegi jirtay oo kale waxay dhahdeen mana kala lisaanaha saara fasiixan jarii'an fi lkalaam bahasha carabkeeda ninka cunaa wuxuu noqonayaa mid aad u fasiixoo hadalka weliba ku dhiiran sidii baalka guuguulahay odhan jireen wadnihiisa kii la baxa geesi buu noqonayaa ay soomaalidu odhan jireen sidoo kale wadaadaduna yidhaahdeen markaa babaqaagu waa kaa wa daawuusin daawuuskuna isaguna waa shimbirkan dabada dheer leh ee midabada faraha badanee aadka u quruxooda badan shimbirkaasaa markaa isagana daawuus la yidhaha waa xilib xun weeye qaar baa yidhi waa xalaal oo ma cuno mustakdaraadka iyo luxumdiya isagu ma cuno culimada qaarna waxay leeyihiin waa xaaraan waana markaa xubin markaa xarago badan oo aad iyo laxaad markaa isu cajabiyo weeye wa taxilu waxaa xalaaloobay nacaamatun gorayadii ayaa xalaaloobay waa bilijmaac iyada gorayaduna waa macruuf waa dee shimbirahaynu aragnay ta ugu weyn inkastoo dee baryaha ah ay dhulkeennan markaa ay ku yar tahayoo dhallinyaradan reermagaalkao dhammi aanay arag gorayaduna markaas waa shimbirtaa weynee markaa qoorta dheer leh ayaduna waa xalaaloo saxaabadu muxrimku markuu dee neefgeelah ayay markaa ka qadareen jasaageeda waxa kale oo isaguna xalaala wa kurkiyun kurki kurkiga culimmada qaar waxay yidhaahdaan waxa weeye digrin kuruska laakiin tilmaamaha ay ka bixinayaan ee ay markaa kutubtu ku sheegayaan waa bahasha la yidhaha juglayda aynu u naqaanno magac kalena malaa way lahay salalmadhlana miyaa la odhan jiray salalmadhle iyo jugley haddaanay kala gaar ahayn waa isla midun baan filaya salalmadhle iyo jugley waa isku dhowayn baan malay hadda kolle waa isku fahmi hadday kala gaar ahaayeenna markaa waxay yidhahdeen waa shimbir weyn aad u digtoon weliba way is ilaaliyaan baa la yidhoo habeenkii way iswaardiyeeyaan dhul kale waxay dhahen lug qurun buu ku joojiyaa ta kale kor buu uga qaaday hadduu markuu dhigayana si yaroo sahlan buu dhigaa wuxuu qabaa hadduu labadaba saaray inu dhulku la go'ayo marka waa baalkaa kolba lug markaa dhigaya ta kala qaadaya waa markaa waxa weeye waa baalka ama salalmadhadhaha ama juglaydhaha qaarna digirukuruskay ku sheegi jireen waa batun wa iwasun bati iyo iwas waa xurbadeedii uun booloboolay markaa dadka qaarkoodna yidhaahdaan markaa culimmada qaarkood way isku isku mid bay ka dhigeen badi iyo iwas xataa sawirkooda markaad kutubta luqada ka eegto waa isla miduun markaa badiga qaar baa waxay leeyahay waa ka aan duulin iwasku waa ka duula badiguna waa kaa aan duulin ee biyaha un markaa dhex qaada ee biyaha un ku orda ayaa la yidhaahdaa wadajaajun digaagadii ayaa iyaduna iyaduna xalaala magacii kale meelaa lagu odhan jira odhan karmin waa bilijmaac ama waxshaada ama markaas insi haado mid dadka la nool haado liannu akalow sala allah alay slm nebigu waa cunay wa xamaamun xamaamkii ayaa isaguna xalaalahoo nucyaalkiisii xamaamku markaa inaw kalayn qool layganadhaa ama ka yar weynoo keliya ma aha laakiin wuxuuhi wahuwa kullu maa cabba wahadara xamaam waxaa la yidhaahdaa waxa liyaaliya wixii biyaha qurquriya eanu neefsanin qurqurculubay ka siyaanoo ma neefsadaan wahadara dabeetana jiqjiq yidhaahda ee markaa ri yidhaahdaa ee sawdka markaa celceliya girri yidhaahdaa kaas weeye wayaxillu kullu maa calaa shakli cusuurin cusuur iyo yaryaro wixii isaguna shakligiisa iyo qaabkiisa leh ayaa isaguna xalaal ah wain ikhtalafa nawcuhu lownuhu wa nawcuhu habay iskhilaafan midabkiisa iyo nuuciisu habay iskhilaafee waxa shimbiraha yaryara iyaguna isku nuucaa dee innagaa baan magac u kala lahayn qaar markaa waxaa jira aad u dooga ah qaar waxaa jira huruudah qaar waxaa jira halkancad yacnii qaar waxaa jira qaylo badan oo dabadhaa dheer innagaa baan magacyo u kala lahayn qaar baynu urcas odhan jirnay wixii bay markaa kala sawirayeenoo bal adigu waa kaasa ku kala hagaaji ka candaliibin wa sacwatin wa zuzurin qaar bay odhan jireen ciiw candaliibka iyo wuxuu haa mooyaane wa sacwatin wa zurzurin waa shimbiraha zurzuurku waa kaa qaylada badan bay yidhaahdeen laa khutaafun khutaaf isaga isagu xalaal ma aha oo isaguna waa noocun markaa shimbiraha ah isaguna ka mida waxyaalo badan bay markaa u sheegaanoo cusuuruljanna ay dadku yidhaahdaan dadka waxooda ma cuna bay yidhaahdeen waxaa kaloo ay soo naqlinayaan qoryahan xayaatu xayawaan ka hadla isha haddii laga soo saaro dib bay u soo noqotaa meel markaa hadduu ku dhalayo markaa dhooba ayuu markaa ku sameeyaa waxyaalahaasay markaa ku sheegaan wax magacaynu u garanaynaa ma jirto wa namlun qudhanjadii ayaa iyaduna markaas xaaraan ah wa naxlun shinnidii ayaa iyaduna xalaal ah waxa le xaaraan ah laa khutaafun wa namlun walaa namlun walaa naxlun halkaasay ku wada cadfan yihiin inta hore ile xalaal bay ahayd laa khutaafun oo isagu xalaal maahay waa xaaraan wa namlu qudhaanjadana waa xaaraan wa naxlu shinnidina waa xaaraan wa dubaabun duqsigiina waa xaaraan wa xasharaatun xasharaadkiina iyaguna waa xaaraanoo xalaal maaha waa waxyaalaha markaas hawaamkaa ayaguna dhulka markaa jooga ee yaryar weeye dawaabtaanu abnaa kuwooda yaryar weeye ka khunfasaa'a waa khunfasadii oo waa darandoolidii oo iyaduna dee intaasoo nooca ayaa iyaduna markaa xaaraan ah qaar baa markaa jinaca ku sheegi jiray culimmada ama noolo uray odhan jireen day qaarna noolo uray yidhaahdaan waa awoodiya baawar ilaahay siiyey oo si laysaga daayey waa difaac ilaahay siiyey haddii la taabtoo la dhibaateeyo gebiga meeshuba qarbuunbu ku sii daynaya deetana haynagu taabanina baa laodhanaya waa difaac ilaahay siiyey markaa noolowrahaasay ku sheegeen laakiin marka kutubta luqada aad ka eegto waxa weeye darandoolida waduudin waa dirxigii isagu wakadaa waxaa la midoo isaguna aan xalaal ahayn maa tawallada wixii ka dhashay min maakuunin wax la cuno iyo wa hayrihi waxaan la cunin ay iyo riye hadday neef kala dhalaan la cuni maayee waxaa la raacinayaa uun xaggaa xaaraantu baa la raacinayaa wamaa shaygii laa nasa fiihi wax nasi aanu ku sugnayn waa adeegay in istitaaboo hadday wanaajisaan ahlu yasaarin wa tibaacin saliima qolahoodanimo u saaxiiba iyo dabeecado toosan oo min alcarabi ka midi fii xali rafaahiyatin xaalad barwaaqa hadday wanaajiseen halla waa xalaaloobayaa wain istakhbatuuhu haddii ay xumaysaanna falaa maya wain juhila haddii laga jaahil noqdo ismu xayawaani suulu waa la weyddiin wa cumila waxaana lagu dhaqmi bitasmiyati magacowgooda wain lam yakun lahu ismun cindahum uctubira bilashbahi ka markaa shabbahaa ayuunbaa loo ictibaarin waxau sheekhu leeyahy wamaa xayawaankii laa nasa fiihi nas aanu ku soo aroorin ama kitaabka qur-aanka ama sunna ama ijmaac culimmada mid khaasiya mid caami toona mid xalaalaya mid xaaraantinimaynaya dilkiisa iyo dayntiisa toona nas-aanu ku soo aroorin waxay yidhahdeen culimmadu in istataabahu haddii ay wanaajistaan wax wanaagsan oo la cuni kara ay ku tiriyaan ahlu yasaarin niman hodannimo iyo barwaaqo u hela wa dibaacin saliimatin iyo dabeecooyin toosan oo min alcarabi carabi hadday wanaajisaan weliba fii xaali rafaahiyatin xilli barwaaqo ay ku tiriyaan wax wanaagsan oo la cuni karo xalla waa xalaaloobaya waxaasi waa xalaal wain istakhbatuuhu hadday xumaysaan oy waxun ku tiriyaanna falaa ma xalaaloobayo le'anna waxay leeyihiin bal hadda halkay culimmadu arrintaa waxmariyeen u fiirso waxdana hortuu ilaahay shaygii xalaashaha muxuu ku xidhay ayib uxilla lakum aayibaat yuxillu lahum aayibaat waa wixii wanaagsanaa wixii xaaraantaana maxaa la yidhi wayuxarimu calayhim alkhabaa'if waa wixii xumaa caqliguna wuxuu keenayaa inaanu noqonaynin wax alliyaalyo waxa dadka caalamka jooga oo dhammi ay wanaajisaan ama ay xumaysaan dee isuma iman karayaanoo dadkii oo dhammi isuma iman karayaan caadahaan oo dee intaasoo meel wada ka joog goob isugu wada iman kara xayawaan yar waa xunya iyo waa wanaagsan isuguma iman karayaan waxa markaa caynowday bay leeyihiin qaarkood loo jeedo qaarkiina ayaa ugu mudan baa la yidhi carab baa ugu mudan bay yidhaahdeen le'anna ummadaha ayaa ugu awlaysanoo dee kuwii qur-aanku luqadooda ku soo degay ee lagula hadlaya weeye diintuna waa carabi markaa kuwa sifooyinkaali haddii ay wax wanaagsan ku tiriyaanna waa xalaal haddii ay markaa waxun ku tiriyaanna waa xaaraan laakiin waxay yidhaahdeen waa in hortu ahlu yasaarin ay yihiin dee dad baahanoo bakhtigu xalaal u yahay wixii ay soo gaadhaanba waa codqaranayaan oo kuwa ayaga wanaajiskooda waxba lagu tirin maayee dad hodana waa inay ku tiriyaan wanaag waxaanu idhi weliba wa dibaacin saliima dabeecooyin markaa badqaba dee reer baadiyaha qallafsan ee saruuraddu kow kaga siisay ee waxay soo gaadhaanba markaa dam ka siinayana waa inaanay ahayn waxaa la idhi bixaali rafaahiya eh xilli markaa dee abaari ay dhacday oo waxba la waayey haddii ay cuneenna ayana laga soo waxba laga soo qaadi maayo ilaa xilligan waxyiga la helaba waa la cunayey jilaal wixii aan ku cunayn calafna kuu geeyo waa lagu cadaashaa hunguri waa col kula yaalla bay yidhaah beri abaaraha iyo waxaad isdhici jireen wax alla wixii aan adiga ku cunin xilligaa waa la cunaa bay yidhahi wuxu haddaan adiga ku cunin waa la cunaa marka haddii ay wanaajistaan waa la cuni wain juula ismu xayawaanin xayawaan magaciisa haddii laga jaahil noqdo oo la garan waayo xayawaankii waa la hayaa magaciisi baan la garanaynin su'iilu carab baa la weydiin maxna xayawaankan magacii wa cumila waxa lagu dhaqbi tasmiyati magacowgooda dee waxay ku magacaabaan hadduu kuwii xaaraantayana xaaraantuu noqo haddii kuwi xalaashayana xalaashaasubaa la raacin leanno iyagaa loogu noqon iyaga ahlulisaankii ahluluqiya wain lam yakun lahu ismun cindahum haddii aan magacagtoodaba jirinna oon magacba umahaynna bay yidhaahdeen uctumira bilashbahi kii shabbahayaa xayawaanka xagga suurada ama dabciga ama xagga hilib cunidda kaas ayuunbaa markaa la raacin ka uu shabbahayo ee isaga shabbahayuunbaa la raacinayaa imika waxaa jira xayawaan anigaba lay weydiiyo laydhi ka warran dee magaciisaba ma hayno baasha qarandida la yidhaah ayay qolay weydiiyeenoo yidhahdeen ka warran ma la cunaya mise lama cunayo dee qarandi wax af carabi lagu dhaaiyo wax ingiriisi lagu dhaha toona ma hayno xataa suuradeedii ma garanayna xataa qof si fiican u sheegaya habeenu meelaha in wax ka ina gabarida laydhkeedii inay qabtaan mooyaane xataa qof si fiican u arkay ma garanayno markaa magacay af carabi ku leedahay anigu waday waday cid badan baa weydiiyo waaye haddii magaceeda la helo si unbaa loo baari lahaa lakiin waxay af carabi ku tahay mar hadday cid af ingiriisi ku garanaysa ama af carabi ku garanaysaa jirtana bal waa loo baahayay inay noo keenaan haddii af ingiriisi la helona waa lagu baari karaa markaa waidaa dahara markuu muuqdo tagayuru laxmi jallaala neefgaa saxara quutaha hilibkiisu inuu isbeddelay xaruma aklu cunidiisu waa xaaraan waqiila waxa la yukrahu waa la karaahiyeysaa qultu can nawowi haddayna la saxu yukrahu waa la kisa wallahu aclam ee fain curifa daahiran wax daahira haddii la calfiyo oo fadaaba hilibkiisi uu wanaagsanaado xalla waa xalaaloobay ee walow tanajasa hadduu nijaasabo daahirun shay daahiri ka khallin waaba khalkii wa dibsin waa malabkii timirta oo daa'imin dhalaashane haruma waa xaaraantinimoobay wamaa shaygii kusiba lagu kasbaday bimukhaamarati najisin nijaas ka shaqaynteed iyo faragelinteed ka xijaamatin toobinkiiba weeye wa kansin xaaqiddii weeye makruuhun weeye waxa lagu kasbaday wax la nacay wa yusannu waxaana la sunay an laa ya'kulahu inaanu cunin ee wa yucimahu uu quudiyo raqiiqahu wa yusanu an laa ya'kulahu wa an yucimahu inuu quudiyo raqiiqahu addoonkiisa iyo wanaadixahu wa yaclifahu naadixahu awrdhaankiisa awrka u dhaansaday inuu quudiyo oo meelaha geeda uga soo siiyo ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen wa yaxilu waxaa xalaaloobi jiniinun wujida mayitan jiniin iyo urjiif janiinun urjiif wujida la helay mayitan isagoo dhintay fii batni mudakaatin mid la gowracay caloosheed kii laga helay waa xalaaloobayaa waxau idhi sheekhu waidaa dahara markuu muuqdo tagayuru laxmi jallaalah neefkaas saxarada cunaa hilibkiisii inuu isbeddelay marka uu muuqdo ee ay qarmuunaado xaruma waa xaaraantiniboobay sidaasaa imaamu axmedna uu qabaa khabaa'iidka iyo waxyaalaha xunxun ayay markaa ka mid noqotay xadiidka saxiixa ee abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaanna nebigu sal l sl nahaa rasuulullaahi can iljallaalati fi libili an yurkab calayha aw yushra min albaariha in la fuulo iyo in caanaheeda la cabo labadaba waa diiday jallaalana waa neefga saxaradaas cuno weeye hadday neefgeela tihi hadday ritihi hadday laxtihi hadday digaaga tahayba xaruma akluhu cunidiisu waa xaaraanoo dee nahyiga isagu waa min alkhabaa'id bay ka mid tahay waqiila yukrahu waa karaahi buu leeyahay hilibkeeda markaa cunidiisu waa karaahu waayo dee wuxun markaa qarmuun u yeesho weeye qultu waxaa li nawowi hadda alasaxu yukrahu waa la karahaysaa wallahu aclam liannahu nahyigu wuxuu yimi inama litagayuri laxmi hilibkaa isbeddelada xaaraan ma keenayno dee markaa mid dirxigu na'da leeyahay baa la yska cuni karaa inaguba reermihigu waa ku saasuu isaga daadin jiray marka meel aya la dhigo inta la yska daadiyo unbaa qamdaa laga saari jiray marka waxay leeyihin xaaraan maaha ee waa iska karaaha waa karaaha tansiihu nahyiguna fain culifad haddaba haddii la calfiyo oo la siiyo markaas calaf hagaagsan haddii la siiyo fain culifa daahiran shay daahira haddii la calfiyo calfan daahiran oo raashinbaa la siiye ama geedaa loo keenay muddaa markaa la quudinayo fataaba hilibkeedii baa wanaagsan urtii xumayda qarnunayd bay iska beddeshay xalla waa xalaalbaya markaa xadiidka qaarkood baa walow sanadkeeda la daciifiyey yacnii inaan la cunin xataa tuclafa arbaciina yowma afartan maalmood ilaa calaf hagaagsan la siiyo diidaya markaas in la cuno laakiin waa daciif bay yidhahdeenoo waxay ku xidhan tahayuun in hilibkeedi isbeddelo urti qarmunayd ay ka tagto waxaa kaloo sheekhu leeyahy walow tanajasa daahirun shay daahiri hadduu nijaasoobo ka khallin wa dibsin waaba khalkii iyo subagii wa dibsin daa'ibin dibsiga waxay dhahay casalu tamr waa timirta malabkeeda ama maa yasiilu min arutab timirtu markanay aadka u muudka badantahe xaaladda shanaad ay maraysa rutabka muudka markaa ka soo yacnii dareera kaas ayaa dibsi la yidhaahdaa hadduu nijaasoobo xaruma waa xaaraantinimoobayaa intuu doonaba halleekaada bay leeyihiin way xadiidkii abu daawud iyo ibnu xibbaan iyo warinayeen waxaa la weydiiyey nebiga canfaarati waqacan fii simnin suba fii samnin suba ku dhacday wuxuu idhi hadduu jaamid yahay fa alquuhaa wamaa xawlaha hadduu jaamid yahay ayadiyo wixii hareeraheedaaba intaa isla soo xorodaan tuura wain kaana maayacan falaa taqrabuuhu haddii uu markaa dareero yahayna ha u dhowaanina waa kaloo saxiixayn oo maymuuna iyadoo ay leedahay fara waqacad fii samnin oo ku dhimatay baa la weydiiyey markaasuu ihi alquuha wamaa xawlaha wakuluu iyadii waxay hareerada tuuro iska cuna waa markuu jaamidka yahay bay leeyihin le'anno wixii jaamid ah ayuunbaa la odhan karaa isagii hareerihiisa le isagoo wixii fadhiya laakiin wixii soconaya dee ma jira markaa wax isagii hareerihiisa ile wixii saasuu isu dhexqaadayaan wamaa wixii xoolihii kusiba lagu shaqaysay bimukhaamarati najisin nijaas gacangelinteed khaamaro shay'a maarasow wakhaalaatahu baa la yidhaahdaa shayga marka uu la ba'ashiro ee uu qabto ee mumaarasa iyo mukhaalad dhexgeladu ku sameeyo ayaa la yidhaahdaa markaa waxaad ku kasbateed ku heshay nijaaso gacangelinteed iyo ka shaqaynteed wadaalika mihaarka xijaamatin dee waaba toobinkii ilay toobinkii dhiig baad faraha la gelaysaa nijaasa wa kansin waa xaaqiddii dhulka markaa la xaaraya ama la xaaqayey kasabkaasi makruuhun weeye waa wax la karaahiyaystay oo laga fiicanya cunidiisa wa yusannu waxaana la soo an laa yakuulahu inaanu cunin isagu wa an yuطcimahu inuu quudiyaa la sudhayaa raqiiqa waa addoonkiisa wanaadixahu waa yaclifahu inuu markaas calufcalaf uga dhiga naadixahu raraygiisa naadix waxa weeye waa rarayga awrkaa raraygaah ee la dhaansado ee biyaa lagu dhaansaa la yidhahda xadiid ibnu xibbaan iyo tirmidiyi ay warinayaan sheekh albaanina uu tasiixiyey ayaa su-ila can kasbi alxajaami baa la weyddiiyey waa nahyoo waa diiday wa qaala acimhu raqiiqaka waclifu naadixaka addoonkaaga quudi buu yidhi iyo raraygaaga haddaba waa karaaho oo ayada xaaraan ma aha maxaa u diiday markaa xaaraannimadii waxa u diiday waxaa nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugan sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan inuu nebigu istoobay abu tayba nin laydhaha baa toobay fa amarahu bisaacin min tamrin wuxuu faray saaca timir ehelkiisana wuxuu faray inay kharaajiyo wixii laga doonayey ay ka yareeyaan waxaanay dee leeyihin hadduu xaaraan ahaan lahaa ma siiyeen le'anno qaacida ayaa waxay tahay maa xurima akhduhu xaruma icdaa'uhu shayga hadday qaadashadiisu xaaraan tahay bixintiisuna waa xaaraan inaad qaadato adiga ku xalaal maaha inaad markaa sii bixisaana xalaal kuma aha waxbay ka soo reebaan dhowr waxyaalaay ka soo reebaan oo masalan waxay yidhaahdaan dee qof daalima ama masalan dadkan afka xun leh dad baa jira ama gabayayo ama ahlu dacaayadoo dad afxuna haddaanad wax isaga dhiibin waa ku caya waa kuu soo waa kuu kala tirinaya ogay kani inuu qaataa isaga waa ka xaaraan laakiin adigu inaad bixisa xaaraan kuguma aha isaga laakiin waa ku xaaraan laaluushka oo kale waxay dhahan haddii han xaqaagii si allayaaliyo si kalood ciddaa kaga difaaci kartaa ninkaasood wuxu dhibta mooye inaanay jirin ama si aad ku heli kartaa waxaasood bixisa mooye inaanay jirin adiga xaaraan kugu noqon maayo laakiin ka qaadanayu xaaraan ku noqonayaa daalim baa ku boobaya oo dee dhulkaagiiba inuu waddo ka dhigo gebigeediiba waddadiiba tuunku ku sitaayo sida markaa nimankan wax qorsheeyey qaarkood lagaga cawdo meeshaba wadduu ka dhigaya balaankaba wadduu ku marnay haddaan waxoogaygiisa isaga dhiibin dee isaga waa ku xaaraan laakiin dhawaasu iskaba isaga dhiibtaa adiga xaaraan kugu noqon mayso marka waxyaalahaasay ka soo rabeen maa xaruma akhduhu xaruma icdaa'uhu waxay qaadashadiisu xaaraan tahay bixintiisuna waa xaaraan ilaa fii xaali daruura bay yidhahdaan xaala daruura mooyaane marka hadduu xaaraan ka yahay ninkan dee nebigu ma siiyeen ixtajaba rasuulku cabdalxajaam ajrahu ujratu nebigu waa istoobay ninkii xajaamkaana wuxuu siiyey mushqaadiisii kasbulxajaami khabiiun xadiidka uu markaa ku sheegayna dee khabiisku markaa xaaraan loogama jeedo eh waxa weeye un waxa laga wanaagsan yahay weeye kasbulxajaami khabiis xadiid imaam muslim warinaya ayuha khabiiskuna waxa liito un baa looga walaa tayamamu lkhabiia markaad wax bixinayso shayga hoose ha bixinina wey walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquun walasum biyaakhidihi laan tuqmiduu fiihi idinba aydaan qaadateen indhaho isku qabataan mooyaane markaad wax bixinayso waxa wanaagsan bixi ee ka liitaha bixinin ee adiguba haddii aad indhahood isku qabato bay aad qaadateen markaa khabiidka xaaraan loogama jeedo wayaxillu waxaa xalaal noqonaya janiinun uurjiifkii gujidan helay mayitan isagoo bakhtiya fii baطni ummihi hooyadii calooshiisa laga helay fii baطni mudakaatin mid la gowray calooshiisa laga helay neef geelaa la qalay ama neef adhiyaa la qalay dee neef dhanoo ku dhex jira ayaa laga helay dee isagana xaggan unbaa loo dhiganoo isagana halkaasunbaa lagu wasaalin oo markaa gowraca hooyadii la gowracay ayuunbaa gowrac u noqonayaa xadiidka imaamu tirmidi ibnu xibbaan ay warinayaan sheekh albaanina sanadkiisa uu tasiixiyey dakaatu ljiniini dakaatu ummihi gowraca uurjiifku waa gowraca hooyadii uun macnaha gowraca hooyadii la gowracay unbaa gowrac u noqonaya weeye dakaatu ljiniini dakaatu umuljiniini dakaatu lahu dakaatu ljiniin waa khabar muqadama bay leeyihin dakaatu ummihina waa mubtada muakhar marka dakaatu umuljiniin dakaatu lahu gowrac bay noqonaysaa in la nasbiyo oo la yidhahda dakaatu ljiniini dakaata ummihi iyadu waxay ku tilmaameen laxni inay tahay oo markaa dakaatu ljiniini xaasilatun wakhta dakaata ummihi la yidhaahdo culimada qaar baa saa ku sheegay oo dakaatu ljiniini xaasila wakta dakaati ummihi laakiin in la yidhahdo waxaan le ka dakaati ummihi oo dakaatu ljiniin ka dakaati ummihi la yidhaahdo ayadoo ma ansaxayo laxni bay noqonaysaa macnaha gowraciisu gowraca hooyadii muu la mid yaho sida hooyadii loo gowracay isagana waa in loo gowracaa kaas ayada waa mid laga roon yahay abu xaniifa isagu ku tegaya ma xalaloobaya inuu isagoo nool soo baxo oo dabeetee la gowraco mooyaane markaa nasbahaasay markaa ku soconayaa dakaatu ljiniini dakaata ummihi ka dakaata ummihi bay markaa yudaka ka dakaatiisa hooyadii loo gowraco kalaa loo gowraci waman akhaaba ka baqda calaa nafsihi mowtan aw maradan makhuufan uga cabsada gowajada muxaraman waxa la xaaraantinimayaha lasiba aklu inuu cunaa waajib ku ah waqiila waxa la yajuusu waa bannaan yahay ee fa in tawaqaca haddii uu filanayo xalaalan qariiban shay xalaalahoo dhow lam yajuus ma bannaana hayru sadi ramaqi nafta hadhaageeda awdiddeeda mooye wax kale uma bannaana wa ilaa haddii kale fa fii qowli yashbacu waa dhergi wanadaru sadu ramaqi nafta hadhaageeda qabashadeeda iyo joojinteeda waa xalaala ilaa an yakaafa talafan inuu ka baqsana ka baqanaymo in iqtasara hadduu ku gaabsado walow waxa u suray aklu aadamiyin mayitin aadami dhintay inuu markaa iska cunaa buu leeyihi wa qatlu murtadin wa xarbiyin mid ridoobay oo diintiya ilaahay cayxabad intuu ku dhuftay inuu iska cunaa buu leeyihi wa xarbiyin gaalka dagaalamayna inuu ku nabaa u cunaa buu leeyihi laadimiyin wa musta'manin wa sabiyin xarbiyin ayada dimigii gaalkii markaa jisida aynu ka qaadaynay musaamankii markaa isaga amniga iyo nabadgelyada inagula joogay la amni siiye wasabiin xarbiin ayaga inaad dishood markaa cuntaa kuma bannaan qultu waxaa linawowi haddana yal asaxu xillu qatli sabiy walmar'ati alxarbiyayni lilakli cunid markaa in loo dili kara weeye wallahu aclam waxa uu sheekhu yidhi waman khaafa qofka baqdaa calaa nafsihi nafdiisa mowtan buu uga baqday gaajo inay naftu uga baqdo ka baqdo uga baxdo ow maradan makhuufan ama xanuun cabsi leh ayuu uga cabsi ama xanuunkii inuu ku kora ama muddadiisu inay ku dheeraato wa xalaalahu cunana waa waayi wawajada wuxuu helay muxaraman wax la xaaraantinimeeyey bakhti buu helay hilib doofaar buu helay raashin cid kale leeday buu helay lasimahu waxaa ku waajibayaa akluhu inuu cuno li'annahu haddaad cuni weydo macnaheedu waxay noqonaysaa qof nafdiisii halaagay ilaahayna wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihiinna ha dilina walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka sida ay waajib ku tahay nafdaada inaad xalaal cunideeda aad ku difaacdaa ayay waxaanaad heshay inaad ku difaacday waajib ku noqonaysaa kaasi lazima aklu inuu cuno ayaa ku waajibaya wa qiila waxa la yejuus waa bannaan yahay inuu shayga xaaraantaa cunaa waajib kuma aha ayjuus waa bannaanya inuu cunaana waa bannaanta inuu iskaga tagaana waa bannaanta dee midku soo hororaybaa sidaad markaa inaanay nugu soo maray inaanad iska difaacin inaad tira anugu waxaa u dhowaan maayood iska dhimataana waa kuu furan tahay fa in tawaqaca haddaba hadduu filanayo xalaalan qariiban xalaal dhow buu filanayaa yacni waxoogayba hadho tuuluu gaadhayaa tuuladaasu markaa wax ka helayaa lam yajuus ma bannaana hayru sadi ramaq nafda hadhaageeda qabashadiisa iyo celintiisaba wax kaloo ma baahnaa alramaq qaar waxaa dhaha baqiyat ruux waa hadhaaga nafta hadhaagaa naftan waxaad ku yar hor istaagto intaa kugu sii jirta waxaad ku hor istaagto qaarn waxay dhahaen saduramaq waa awoodda alramaq waa quwada saduramaqi waxaad quwadii iyo awooddii aad ku joojiso ayuunbaa kuu banna macnaa ka dhargi mayside waxooga yaroo afgelisyaahoo aad markaa nafda hadhaageeda ku sii joojiso kusii yar hakiso ku sii yar weetayso ama aad awood markaa ku yar hesho ayuunbaa u bannaan wailaa haddii kale waa halkee wailaadu ma filanayo shay xalaaloo dhow uu filanayaa ma jiro bahgooyaa ka horraysa fa fiihi qowli haddaba yashbacu qowl wuxuu leeyahay haka dhergo ha ka dibiro wakhtigaa iyo waxaa u helay iyo hilib doofaarka iyo hantidaa cidda kale ha ka dibiro ha ka hago waayo aayadda ayaa markaa sidaas dee ku idlaaqday waladharu adhar waxa weeye inaannu ka dhargaynina yejibu sadu ramaq waa inuu awoodda un ku celinayo ama nafta hadhaageedaas inuu ku joojinayo weeye leannu intaa markuu nafda joojiyo ama awooddiisoo yar celiyo wixii ka dambeeya mudariba ma aha ayay leeyihiin oo xalaalu noqon mayso goorma ayaan sadurramaqaasi hortuu banaya ilaa an yakhaafa talafan inuu ka baqanayo dhimasho mooyaane in ikhtasara hadduu saduramaqa ku gaabsado oo wuxuu og yahay dee inay jid dheeroo bahgooyi ka horrayso oo haddii aanu markaa dee hadda u sii cuuranin oonu caloosha markaa u sii tiirinin dee maanta oo dhan inuu soconayo oo dee markuu waxooga yar socdaba ay nafdiga aguugayso markaasoo kale bal talzamu lianlaa yuhlika nafsahu inuu markaa ka dhargo ayaa waajibaya oo ziyaada markaa sadurramaqi inuu ka kordhiyo ayaa u bannaan waladharu sadurramaqi wey ilaa an yakhaafa talafan inuu ka baqanayo dhibasho in ikhtasara hadduu ku gaabsay calaa sadi ramaqi fatubaaxu lahu ziyaada bal yalzamuhu lianlaa yuhlika nafsahu waa ku waajibaysaa inuu nafdiisa u halaagin walow waxaa u sugnaaday buu idhi qofkaa mudarigaah gaajada u dhimanayaa aklu aadamiyin mayitin aadami maydahoo dhintay haddaad bakhti kala weydo dee inaad markaa bowdadiiyo badhida ka goosataa waa ku bannaan tahay leanna waxaa la leeyahay xurmatu alxayi acdamu min xurmati almayit ka nool xurmadiisa ayaa ka dhintay xurmadiisa ka weyn kani dhimayoo bakhti maalu jurxin calaa mayitin iilaamun baa layidhi jurxi iyo dhaawac aad u geysatay mid dhintay xanuun ma leh markaa badhida ka goosa ama bowdada ka goosa walow waxaa kaloo u sugnaaday fuqahadu waxaan suurtagal ahayn bay ka warramaan waxaan suurtagal ahayn ayay ka warramayeen waxay ku leeyahay bakhtigaasi haddaanu nebi ahayn nebi bakhtiyaysaynuma arki karnaaba tib nebi ciisa soo degay nebi ciisaan inuu bakhtiyay laynooma sheegin waxaan suurtagal ahayn bay marka qaarkood ka hadlaan ille axkaamtana dib u noqon mayso wa qatlu murtadin walow waxaa u sugnay qatlu murtadin murtad inuu dilo kaa ridoobee diinta ka baxay inuu dilaa buu leeyahay uu cuno ninka hadda loo doodaya buwaagta laga qoray inaad markaa kaga tuftood markaa iska shidaysato ayaa kuu bannaan wa xarbiyin iyo gaalka markaas xarbiga ee xabaddu inaga dhaxayso inaad isagana dishood cuntaabay leeyahy leannu labadu midna macsuum maaha waxaa la mida bay yidhaahdeen wixii aan xurmadan lisaanulmuxsankii muxaaribkii taarikusalaadkii taarikusalaadkii bay ku dareen wakhayruulmuxtarami waa kii safiinuu odhan jiray taarikusalaadka iyo murtadka iyo asaanulmuxsanka iyo kelbulcaquurka iyo waxaasuu isku dari jiray iyo kii qisaasta lagu lahaayo dee in la dilaba la doonayo fakadka ahaa ee qof soo dilay haddaad adigoo markaa gaajo basiya markaa wallaahi waa kii dilaad ku nabtood markaa iska cuntoon waa ku bannaantahay bay leeyihi fuqadu laa dimiyin maya isaga dimi waa gaalkaa markaa aynu jisiyada ka qaadno wa musta'manin kaa markaa amniga iyo nabadgelyada la siiyey wa sabiyin xarbiyin iyo sabigi xarbiga iyo xarbiyadiiyo iyaga dilkooda xaaraan ahaa qultu waxaan inawowi haddaanay alasaxu xillu qatli sabiyi waalmar'ati alxarbiyayni sabigii iyo ruuxii duwa xarbiyaynka lilakli cunid aad u baahatay markaa gaajo awgeed waa loo dili karaa wallahu aclam leannu macsuumayn maaha bay leeyihin waxaa dilkooda loo diidaynaa dee wa xurmaa may ahayne lixaqi alkhaanimiin bay ahayd bay leeyihin ninkastaynu tilmaannay lixaqi alkhaanimiin inaanay ahayne ay tahay markaa dee markaa mabda' weyn oo islaamku uu la yimi walow wajada hadduu hela طacaama ghaa'ibin mid maqan raashinkii akala waa cuni waqhriba waa magnabi ow xaadirin mudarin mid jooga raashinkii oo isaguba naftu uga baxaysu helay lam yalzamhu badlu inuu dhiibaa waajibkuma aha in lam yafdul canhu haddaanay waxba ka soo dheeraanin fain aara musliman hadduu muslim u dooro jaaza waa bannaanya aw hayra mudarin ayuu helay raashin mid joogoon u baahnayn laasimahu ka aan baahnayn waxaa ku laasimaya icaamu mudarin muslimin muslimkaa dhibaataysan inuu quudiyo aw dimiyin ama dimi inuu quudiyo fain imtanaaca hadduu diido falahu qahru inuu ku qabsaduu ku qasbo xoog kaga qaada buu leeyay wain qatalahu haba kaga tufoo kawbaha kaga siiyee wainnamaa yalzamuhu waxaanuu ugu laasimayaa biciwadin bedel naajizin xaadiruu hadda bixinayo in xadara hadduu hayo uu xaadir yahay beddelkaasi wailaa haddii kale fa binasiihatin abaha buu ku qaadan ee falow atcamu hadduu quudiyo walam yadkur ciwadan aanu sheegin falaa saxu laa ciwada ciwad iyo bedelli aanu jirin weeye waxa uu sheekhu leeyahay walow wajada hadduu helo qofkii gaajada naftu uga baxaysay dacama qaa'ibin mid maqan raashinkii buu helay isagoo gaajo nafti uga baxayso ayuunbuu markaa guri halkan oo laga guuray ama dergad halkan lagu rabaaliyey ayuu raashin ka helay akala wuu cuni wahanima waanu magdhabi intuu iska cunuu hadda ka dhergo ayuunbuu u magdhabayaa hadduu mutaqawim aana qiimihiisu bixin hadduu mili aana maalkiisiibuu bixin qiimihiisaasuu markaa iska siinayaa ow dacaama xaadirin mudarin wuxuu helay mid xaadire raashinkiibuu helay nin joogoo raashin haystu helay taa waxaa loo kala eegayaa bal isaga lafdiisu nin waxan yaru haysta naftu uga baxaysa inuu yahay iyo midaanu baahanaynoo ka kaaftoon inuu yahay ow dacaama xaadirin mudarin wuxuu helay mid jooga raashingii oo mudarin isaga lafdiisu loo dhibaatogeliy oo naftu uga baxaysa intan yar xoogeen yar labada midhee fur inuu hasito ama markaa kaloodhada yaree raashinuusa isaga laftiisa naftu uga baxaysaa lam yalzamu badluhu kan inuu siiyo kan wuxuu raashinka yar siiya kan inuu siiyo waajib kuma aha in lam yafdul canhu haddaanay waxba ka soo dheerayn ha yidhaahdo waar iska dhimaanba wau dhimanayaa ibda' binafsika xadiidkii muslim waxay naftaada ku bir waar ima dheera ee waraa iska sii meelaha ilahay waxa kaa siiye ayaa ka furan nafdiisa ayuu markaa baaqi yeeli wuxuu ku leeyahy hadduu nebi yahay wajaba cala almaliki badlu wayutasawaru hada fii zamani ciisa aw ilkhadar cala alqowli bixayaati wa nubuwati dee waa xilliga nebi ciise uma markaa nebi la arkaya beyli ama haddaynu naha khadar baa nool hadday laakiin wax ka soo dheeraadaan dee waxa ka dheer buu siin fain aahara hadduu u dooro nafdiisa ka dooro kii mudarka ayo isaguba waxaan yar u dhibaataysnaa hadduu nafdiisa ka doorbidu ka hormarya isagoo u dhimanaya mudaran musliman qof muslimahoo macsuumahoo kaloo u bakhtiya ayuu yidhi hoo arwaan iska bakhtiye jaaza taasi way iska bannaan tahay bal waaba sunne wa yu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa nafahooda way ka hormarinayaan walow khasaasa iyo baahiba ha ku sugnaday wa min shiibi saalixiin baa leey waana qisadii dee saamaalintii yarmuug aynu markaas ogayne markaa saddexda nin ay biyaha markaa la siiye kana iga dareen u dhiib ee kii kale kana iga dareen u dhiib ee kiina yidhi kan kale iga dareen u dhiib ee lagu soo noqday saddexdiiba markaasi ku wada dhinteen aw hayra mudarin wuxuu helay wajada طacaama xaadirin hayra mudarin wuxuu helay raashin nin goobjooga oo aanu baahnayn u dhibaato qabin oo nafti uga baxaynin lazimahu kaa raashinka haystee nafti uga baxaynin waxaa ku waajibaya iطcaamu mudarin muslimin oo dimiyi inuu quudiyo qofkan dhibaataysanee macsuumkaee muslimka ama dimiga inuu quudiyaa waajib bay ku noqonaysaa walow hadhowba ha u baahdee maxaa yeelay dee hadda waxaa jirta daruuran hadda taagan baa jirta taasaa markaa la udayaa fain manacahu hadduu u diido fain manaca hadduu diido ama fain imtanaca hadduu iska diido raashinkii isagu hadda uma baahno nafi uga bixi mayso qof muslima ama dimya baa u baahno nafti uga baxaysaa waa diidey waxba ma siinaya buuri amba waa u baahanahay buuri falahu qahruhu inuu qasbaabuu leeyahay oo hadduu xoog u leeyahay intuu beerka iyo ganaca kaga dega inuu ka maroojiyo ou ka qaadaa buu leeyahay wain qatalo haba dilaba kawba kaga siiy intay sarafanaya hadduu dhuuntaba ka geliyo toore oo dabeetana markaa raashinka yarka dul qaatolo waa u bannaantay bay leeyihin oo hadduu xataa dilkiisa ay keento inuu dilo hadur buu noqonayaa saa'il buu noqonayaa iyo horaroo raashinkaa yaree naftu uga baxayso ee u diidan yahay buu horar ku noqonayaoo hadduu kow kaga siiyo waxba laguma leh kan lafdiisu hadduu isaga laftiisu badow noqdu yidhah war ninka iska difaaco xoolahaaga ka dhici hadduu yidhaahdo oo uu kan dila isaga waa la qisaasi leannu inuu isagu difaaco xaq uma leh inuu kani weeraru inta yar ka qaadaana xaq buu leeyihi waxay yidhahdeen culimmadu intaa la iscelcelinayey ile weliba waxaa la gaajo iminka haddaadiin haddaanad suuliyaxba ku dhowaynoo kaadii ku hayso waxa laga yaaba muddo iskala socoto laakiin markaad meeshii timaadda inay markaba kaa soo daataa laga yaaba markaa waxaa laga yaabaa qofkan intii hore inuu iskaba soconaya laakiin markuu raashika yararkii naftiiba ka soo dhowaato intaa la iswaabwaabinaya la iscelcelinaya hadduu gaajadiiba muraadilacba u dhinto ma magdhabayaa bay dhahaen kan wuxuu diidey waxay dhaheen may ma magdhabayo haddii aan waxyeello u geysan hadduu waxyeello u geystay u dee aan wax ku dhuftay oo markaa gaajadii iyo wax kudhufashadaa iyo wax isu raacaan wuu magdhabi haddii kale dee iska celin intaasuuna isjidjiidadkaa iyo isriixriixaasun hadduu markaa ku dhinto waxba ku yeelan maayo in waxba umuu geysayn kale haddaba wainamaa yalzamu wuxuu gu laasimayaa maaligii inuu siiyo muxuu ugu waajibayaa biciwadi naajizin dee ciwad iyo bedel hadda xaadira in xadara hadduu xaadiru hayo waa inuu hadda lacagtiisii siiyaa nafar berihiisa hadduu ka qaadayey ama kilo berihiisa de waa inu lacagtiisana waa tan kala qaadaa wainamaa yalzamu wuxuu ugu waajibayaa maaliga ama weliga inuu quudiyo biciwadi naajizin ciwad iyo bedel hadda xaadira waa in xadara ciwadkaa haddii la hayo hadda ha dhigo wa ilaa haddii kaloo ma hayo ninkii waxba jeebadaybu kuma hayo uu ku bixiyo fa binasii'atin amaah waa la amaahin markaa cun baa la leeyihi laakiin de waa lagu leeyay lacagtiisii leanno qaacida fiqhiya ayaa waxay tahay addararu laa yusaalu bidarar sideedaba darar darar laguma suuliyo dhibdhib laguma suuliyo dee kani xoolihiisan yari inuu haysta waa maslaxa kanna darar iyo dhib baa haysataa dhibtan iyo dararka kan haysataa darar iyo dhib kan la geliyo xoolihiisa lagu qaada laga dhigi maayo ee si ay xeegana xeegoon ilkale u nabad galaan kanna raashinkii ha la siiyo oo ha cuno naftiisii ha ku celi dee kanna raashinkii lacagtiisa ha la siiyo oo yaan mid lagu jiifsanin addararu laa yusaalu bidarar falow acamahu hadduu quudiyo walam yadkur ciwadanna aanu sheegin waar hoo iska cun buu yidhi falaa saxu laa ciwada dee ciwad ma jiro in markaa musaamaxayuunbaa lagu xambaarayaa de waa haddaanay meel wax lagu iibinaya ahayn hadday miyi tahay oo markaa ninku soo dul fadhiisto oo aad markaa sinxi beriisa u tidhahdo tee lacagtiisii keen cidna kaa yeeli mayso arimaanlaanta jooji baa lagu odhanayaa leannu caado umaaha halkaa mar haddaanad markii hore kala shardin oonad kala heshiinnin xaquma lihid laakiin haddaad hudheel soo gasho tee war nafarii dhiib dee nafarkaa waa lagu yeelanaya lacagtiisi ila ninkeeni inuu waxbuu iibinaya meeshiibu ciduu wax iibiyaa buu fadhiyaa dadka inuu markaa sooriya inu waxsiiya uma fadhiyo laakiin miyiga waxba layskama dee lacag layskama qaado walow wajada wallahu aclam halkaa inoogu joogo